haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya nuur xasan nuur iyo caashe ibraahin aadan
wacana wanaagsan dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha kusoo dhowaada nuur iyo caasho waa kuwa nuurow dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan ma dhinacaaga amase dhinacayga caasha dhambaalka ugu horeeya dhankaaga ayuu toddobaadkan yaallaa dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan waxaa nasiib u yeeshay aabi cabdiraxmaan yabarow iyo xaaskiisa hooyo siciido cali fallaax iyo caruurtooda oo kale ah ilyaas cabdiraxmaan yabarow iyo xaaskiisa maryam sheekh axmed iyo kowthar cabdiraxmaan yabarow iyo seegeeda ibraahim maxamuud ibraahim camalow soomaaliya cabdiraxmaan yabarow habaryar maryan cali falaax iyo odaygeeda abuukar heraabe cadaan iyo caruurtooda amal abuukar anise abuukar aamine abuukar zakariye abuukar iyo khaalid abuukar heraabe abti maxamed cali falaax iyo xaaskiisa safiya cali dhegey iyo caruurtooda ashraf maxamed axmed maxamed cali falaax edna maxamed iyo azhaar maxamed cali falaax iyo axmed nuur carab maxamed nasra carab maxamed iyo nimco carab maxamed iyo caruurtooda maxamuud ibraahim cabdi camalow iyo xaaskiisa suusi amiin cumar iyo maamo xaliimo xaaji yabarow iyo odageeda axmed faarax iyo caruurtooda qareen xasan xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda abti cabdiqani xaaji gacal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maamo nuurto xaaji yabarow iyo odaygeeda aweys waa suge sahra cumar weheliye eedo sacdiye xuseen maalin iyo odaygeeda xasan maxamuud barre iyo caruurtooda maxamed ciilmooge iyo xaaskiisa leyle ibraahim boolis adeer cabdi maxamed geedi iyo xaaskiisa zaynab sheekh injineer cabdi sabriye iyo xaaskiisa canab cabdi diine iyo caruurtooda adeer cali suudi bariise iyo xaaskiisa shamso muxyadiin iyo gabadhooda faa'iso cali suudi evelin axmed terso iyo sidoo kale zine axmed faarax iyo odaygeeda iyo gabadhooda malyuun cali nuur iyo odaygeeda iyo caruurtooda adeer cabdiraxmaan maxamuud axmed waa suge xaaskiisa luul cabdi saraaji iyo caruurtooda ibraahim xasan daandure iyo xaaskiisa saynab bowcow iyo caruurtooda maxamuud maxamed muuse m m muuse iyo sidoo kale cabdiilaah maalin guur iyo caruurtiisa bashiir abikar cabdulaahi iyo xaaskiisa hinda cali ganey sahre ciidla nuur waana la soo galay yaasiin ciise wardheere iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo falastiin axmed iimaan nuurow adigana kaama tegaayo anna waa isku daraya iyo guud ahaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo kaliya laaba u dirayaan iyagoo meelo kala duwanna jooga boqorka muqbil cabdiraxmaan yabarow iyo boqoradda ikraam axmed cali oo sabtidii aan soo dhaafnay bisha diseembarna ay ku beegnayd laba iyo toban sanadka laba kun iyo labaatan arooskoodu ka dhacay masaajida ku yaala gobolka maryland ee dalka maraykanka waxaan filayaa masaajidaad aad u taqaan inuu yahay masaajidka nuuro aad iyo aad waxaan ku tilmaami karaaba masjidka ugu quruxda badan maaragtay maraykanka inkastoo aan masaajidada soo tirin laakiin waa masaajid aad iyo aad u qurux badan oo isoo xasuusiya masaajidadii istanbul iyo kuwii maaragtay turkiga masaajidkaasi ayuu ka dhacay arooska ikraam iyo muqbil toddobaadkan laba iyo tobanka bisha disembar ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxaanu leenahay annagoo isku duuban ducada waaba xaggiinaa la yiri waa tamaanagaa ka sugnay isku waara ubad khayr qaba rabaa idinkala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanan waan ugu ducaynaynaa muqbil iyo ikraam aamiin ayaan wada leenahay caasho ee dhambaalkaas la mid ah waxaa diraya maamo mas-uul maxamed leyli iyo caruurteeda oo kale ah elaysa cali iyo ifraax cali iyo cabdiraxmaan ismaaciil waxaa kaloo diraya adeer qorane cali xuseen iyo adeer ayaanle cali xuseen adeer cabdinaasir cali xuseen iyo adeer cabdulqaadir xuseen eedo ardo cali xuseen iyo eedo falxado cali xuseen sidoo kale waxaa dhambaal ka diraya abti cabdicasiis maxamed leyli habaryar faa'iso maxamed leyli iyo habaryar sofiya maxamed leyli habaryar amal maxamed leyli iyo habaryar ikraam maxamed leyli habaryar mustafa maxamed leyli hooyo waris cumar iyo habaryar ikhyaar miraad leyli iyo habaryar asli miraad leyli habaryar shukri miraad leyli iyo habaryar ubax miraad leyli fardowse leyli iyo luul cusmaan waxaa kaloo diraya sayruukh yuusuf iyo gayaad abraar amran yuusuf iyo adeer cumar xaaji ismaaciil iyo xaaskiisa aamine cabdirasaaq iyo carruurtooda maxamed weli cabaas iyo hodan cumar gaboose dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay tahaniyad qiimo badan hawada u marinayaan boqorka waa muqbil cabdiraxmaan yabr muqbil waa tahay waxaan leenahay kusoo dhawow naadiga e iyo weliba boqorada boqoradiisa waa ikraam axmed cali oo sabtidii aanu soo dhaafnay bisha disembarna ay ku beegneyd laba iyo toban sanadkan labada kun iyo labaatanka arooskooda uu ka dhacay masaajid ku yaala gobolka maryland ee dalkan maraykanka kadibna ku aqalgalay gobolka virginia ducada waa dhankiina ayaa laleeyahay caasha waxaan leenahay muqbil iyo ikraam noqda kuwii isku waara ubad kheer qabana alla ha idinkala siiyo ayaanu leenahay aamiin heesta ugu horeysa caashahaye anigana aamiin ayaan u raacinayaa nuurow waa mar kale waa sidaad sheegtay muqbil iyo ikraam waxaan leenahay soo dhowaada mar kale wiil iyo caano gabar iyo caanan oan ugu ducaynaynaa heesta ugu horeysa aan u ciyaaraynana waa heesta halkudhageedu yahay cabaaryaha waa hees cajiiba caasha heesta cabaaryada waxaana ku luuqeynaya fanaanka allah u naxariistay cumar nuur cabdulle dhegaysi wacan ayaanu leenahay
dhegeystayaal dimarkaana fiirsado banax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryaada isla gaaray dacalada dimarkaana fiirsado banax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryaada dagaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafyaan adyaaniigu yaabay madadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira madadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira markii aan ku daawaday indhumeeli diiday daynkuumaylne markii aan ku daawaday indhumeeli diida daynkuumayline daruur yahay adookali nabi daruur yahay adowkaale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey asiibkuhaygu ka daro lama keenin dunidey asiibkuhaygu ka daro adooka leh nabi yuusuf dabaadii daruur yahay adooka leh nabi yuusuf dabaadii lama keenin dunidey nasiibkaayguu ka garow dadkii kitaabkiyo diintayaynu sheegtay degina fardowsow soo daahira dadkii kitaabkiyo diintayaynu sheegtay degina fardowsow soo daahira aanu intaasi ku dhaafna heesta cabaaryada iyo fanaanka cumar nuur cabdulle dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno caashahay waxaan soo qabanayaa dhambaal uu ugu horeeyo cabdulqaadir maxamed kediye iyo xaaskiisa iyo caruurtooda faadumo maxamed kediye ku jirta iyo sheegeeda iyo caruurtooda dad kalea dhambaalka ku jira waxaanay kala yihiin sayid cumar maxamed kediye iyo xaaskiisa iyo caruurtooda xaawo cuud maxamed kediye maxamuud maxamed kediye iyo caruurtiisa bilkhayr maxamed kediye iyo caruurteeda xidigo maxamed kadiyo iyo seegeeda iyo caruurtooda zakariya maxamed kadiye iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maryan maxamed kadiye iyo seegeeda iyo caruurtooda abe cali maxamed xuseen hooyo khadiijo macalin iyo abaayo caaisho maxamed maxamuud waxay ku magac dheer tahay noogsane waxaa kaloo dhambaalka ku jira waa noogsane iyo seegeeda cabdisamed iyo wiilkooda siyaad maxamed rooble ismaaciil taxta baa la yidhi iyo cali americo iyo dhammaan shaqaalaha salaam somali bank iyo shaqaalaha beerta dalxiiska daarusalaam iyo midnimada baa la yidhi walaalaha xaradheere waxay tahaniyad aroos hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi cabdinuur maxamed kadiye iyo marwadiisa bahjo cali maxamed oo saddexdii bishan disembar ee sanadka laba kun iyo labaatanna ku aqalgalay daarusalaam city baa la yidhi oo ku taalla magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabba idinkala siiyo wiili caano gabar iyo caano aamiin aamiin ayaan ina raaciyey dhambaalka dhankayga yaal caasho waxaa lagu bilaabay hambalyo aqalgal oo farxad leh ayaanu soo diraynaa waxaana dirayay dadka kale ah madiine jidaal barrow iyo caruurteeda waxaa kaloo ku jira bashiir jidaal barrow bashiir waa ku salaama saaxib waxaa kaloo ku jira marwadiisa muneyre maxamed ibraahim iyo caruurtooda farxiye jidaal barrow iyo caruurteeda ayaan jidaal barrow iyo xaliimo jidaal barrow saciido jidaal barrow caasho jidaal barrow cumar jidaal barrow iyo axmed jidaal barrow maxamed jidaal barrow iyo dhammaan reer jidaal barrow cusmaan waxay hambalyo farxad leh ay hawada u marinayaan mukhtaar maxamed ibraahim saleebaan iyo nimco maxamed hiraabo oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanu leenahay mukhtaar iyo nimco isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray xuseen cilmi cali oto dheere oo aan salaamayo qoyska reer cali siciid maxamed qoyska reer maxamed abuukar hooyo maryan xaaji maxamed khaliif aabbe cali siciid maxamed iyo hooyo khadiijo faarax ciyow hooyo faadumo daahir macalin hooyo shukri maxamed cabdi iyo cabdiladiif cali siciid iyo aamino cali siciid maryan cali siciid waa dhammaan ilmo cali siciid cabdifataaxa ku jira maymuuna ku jirta cabdirasaaqa ku jira iyo sidoo kale jaylaani cali siciid waa laga buuxaa bahjo cali siciid cabdulaahi cali siciid iyo ditoresa salaam waa ditoresa sihaam cali siciid iyo maxamed cali siciid iyo muscab cali siciid iyo khaalid cali siciid iyo sahra cali siciid iyo zaynab cali siciid waa dhammaan ilmo cali siciid xamza iyo axzaab iyo saamiyena way ku jiraan iyogu dambayntii saara cali siyaad dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay tahniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga la yidhi waa tahay faraska iyo geeyada waa lasoo wadaa suldaanka iyo suldaanada iyo suldaamada waa tahay cabdixakiin cali siciid iyo sahro maxamed abuukar arooskooda uu ka dhacay kuna aqalgalay magaalada muqdisho toddoba-iyo tobankii bishan disembar ee sanadka laba kun iyo labaatan waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayiyo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey dhinacii heesaha haddii aan ku yarano sanacaasha waxaan soo qabanay heesta raadkii jacaylka iyo fanaanada codka macaan xaliimo khaliif cumar madow kalgacaylka raaga toban sano halkuu rimo uu ku reemaynaafe kalgacaylka raaga toban sano halkuu rimo uu ku reemayn aafe anna waxaan runiyooben dad dadka raaligelyaba alla waxaan runiyo been dadka raaligelyaba waa ka ruugiyaaste alla waxaan runiyo been dadka raaligelyaba alla waxaan runiyo been dadka raaligelyaba waa ka ruugiyaaste raadkii kusoo noqoy waana laba rogaalkii raadkii kusoo noqoy waana laba rogaalkii ribatayee allahaayo raadkii kusoo noqoy waana laba rogaalkii raadkii kusoo noqoy waana laba rogaalkii ribatayee allahaayo geelubaa ragacaadkii lugta uu ku riixay geelubaa ragacaadkii lugta uu ku riixay ugu roortay hodhaxdhie geelubaa ragacaadkii lugta uu ku riixay geelubaa ragacaadkii lugta uu ku riixay ugu roortay hodhaxdhie jacaylkii waadahu iriiqe irifyo jacaylkii waadahu iriiqe ribatayee allahayo irifyo jacaylkii waadahu iriiqe irifyo jacaylkii waadahu iriiqe ribatayee allahayo
waa tahay raadkii jacaylka waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan inay si weyn uga heleen heestaasi iyo codka allah u naxariistay xaliim khaliif magool dhinacii dhambaalada mar kale nuuro haddaan jalleecno bal kuwa dhankaaga yaala mid ka soo qabo caasho waxaa noo baaqaya hooye khadiijo macalin aadan aaba cali maxamed abaaya caaisha maxamed maxamuud noogsane iyo saygeeda cismad iyo dhammaan reer xaaji maxamed kediye waxay hambalyo ay u dirayaan arooska cabdinuur maxamed kediye waaw waa saxafigii weynaa iyo aroosada bahaje cali maxamed xuseen oo arooskooda uu ka dhacay bishan december xaafadda barakaysan ayay yidhaahdeen ee daarusalaam ee magaalada muqdisho waa tahay waxaanu leenahay weriye cabdinuur kediye iyo bahjo cali maxamed isku waaro oo ubad khayr qaba kala hela aamiin anigan aaminaya raacine xaafadda barakaysan meeshaad ku nabad gasho ilaahay kugu nabadgeliyo waa meel ka baraka badan adduunka ma jirto waa la ogaaday waa tahay anigana hambalya ayaan leeyahay cabdinuur kediye iyo xaaskiisa isku waaro ubad khayr qaba rabbaha idin kala siiyo wiili caanan gabarya caanan ah sidaad ugu ducaysa ayaan aniguna ugu ducaynaya nuurow dhambaalada way badan yihiin mid aan gacanta ku hayo markana haddaan soo qabto waa tahaniyad aqalgal baa la yidhi waxaana dadka diraya ay kala yihiin maamo faadumo cali nakaruuma iyo xuseen cilmi cali otodheere marka lu soo noqday malaha salaanteedu aad u rabaa xuseen cilmi cali otodheere waa ku salaamay iyo sidoo kale sixaam xayaati iyo xasan abuukar cali xasan baydhab oon isla salaamayo iyo maamo raaxo sheekh cabdey iyo caruurteeda iyo maa'ida muxyadiin dhiblaawe iyo maxamed axmed abuukar ma'da waa ku salaamaya adigana iyo agaasime yaxye cali faarax dhammaantood salaaman gaarsiinaya iyo sidoo kale maxamed cabdiweli jaamac seyd iyo faxad cabdi yaasiin iyo cabdiraxmaan yabrow waa lagu soo daray isagana waa tahay iyo xaaskiisa weriye cagta xaaji waa laga buuxaa dhambaalkani nuurow sidaan u wadaad soo geli doontaa iska sug weriye cagta xaaji baa la yidhi iyo jacfar maxamed kuukaay waad ujeedaa iyo cabdiraxmaan cabdullaahi siciidi iyo yacquub xuseen iyo sheekh aadan iyo cali aadan cismaan iyo doctoresa iyo doctoresa maryan ruun xaaji xasan iyo caruurteeda cabdishakuur maxamed cabdi agaasimaha telefishinka qaranka baa la yidhi sharmaarke maxamed warsame iyo cabdirasaaq faarax maxamed shiin waa shiine baa loola jeedaa shiin waa qoran laakiin shiin aan u qaato waa cabdirasaaq faarax maxamed shiine iyo nasiib maxamed cali iyo mascuud maxamed mire cabdiraxmaan maxamed cabdi falastiin axmed imaan iyo sacdiye xuseen sheekh aadan iyo saygeeda daamine siciid maxamed iyo fu-aad axmed nuur iyo xaaskiisa nuurow adigana haddaan kugu daro aniganaan bartanka iska dhigo mar haddii intaasoo asxaaba oo qaaliya dhambaalkan ay ka buuxaan dhammaantood waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad aroos oo farxad la u dirayaan arooska iyo aroosadda farta iyo faraatiga layidhi waataa faraska iyo geeyadahay suldaanka iyo suldaanada waa tahay qoraalka maxaan garanaa qofka soo qoray iyo waxaa la yidhi waxay kala yihiin cabdixakiin cali siciid iyo sahro maxamed abuukar oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho toddoba iyo tobankii bishan disembar ee sanadka laba kun iyo labaatan waxay leeyihiin aqalgalkaasi allaha ka dhigo midkii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
aamiin ayaan ana raaciyey mar haddii saxafiyiintaas aada soo tirisa caasha ee wariyaashii waaweynaa ee muqdisho ay dhambaalka direen annagana aan nagu dartay waxaan adna ku leeyahay waa mahadsan tahay markan waxaa noo baaqaya cabdixakiim maxamed macalim oo jooga magaalada baydhabo iyo xaliimo xuseen huud iyo eeda umayma xuseen maxamed iyo saygeeda iyo caruurtooda waxaa kaloo diraya oo ku jira eedo carabe xuseen maxamed saygeeda iyo caruurteeda eeda taymuure xuseen maxamed saygeeda iyo caruurteeda eeda xaliimo xuseen maxamed iyo eeda xakiimo xuseen maxamed adar cali xuseen maxamed iyo adar daa'uud xuseen maxamed cabdinaasir yuusuf ibraahim mukhtaar yuusuf ibraahim waxaa kaloo ku jira caydaruus iyo maxamed jaaliya saliima yaasiin xaniifa nasiira jaaliya sumayda iyo dad kale oo aada u fara badan waxa ay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay la wadaagayaan baa la yidhi adeer maxamuud xuseen maxamed aadan iyo marwadiisa anise maxamed cabdi oo wiil ugu dhashay degmada baardheere ee gobolka gado taariikhdu markii ay ahayd saddexdii bishan disembar ee sanadkan labada kun iyo labaatanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey salmaan maxamuud xuseen salmaan waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanayno nuuro waate heesta saddexaad ee aan dhegeystayaasha usoo qaban doona caasha heesuhu iskuma jiraan waa hee haddaan ka daawubo haddaan ka daawubo maba qaadi karaya caasha codkaas
daralle mar kale dib uguma noqdeen waa hees cajiiba codkaasi iyo toonkaas ma keeni karno laakiin khadiijo fooda ee nuur codkeeda macaan aan annaga iyo dhegaystayaashaba ku dhegaysano nuuro
mashadi iyo xilifta dadku igu ogaaday waxaa iiga daran kasi daran damqaashadi iyo xilifta dadku igu ogaaday dabci xumaada gogosho cid la'aan ka duday waxaa iiga daran kasii daran dabci xumaada gogosho cid la'aan ka duday
waa tahay waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heestaasi haddaan ka daawoobo iyo fanaanada codka macaan khadiijo foodeyno dhinacii dhambaallada aad inoo soo qorteen ayaan dib ugu laaban doonaa caashay waxaa dhambaalkani uu naga soo gaaray dhammaan reer cabdulaahi xasan aw aadan reer gudaal yuusuf samatar iyo reer cali dubbad kooshin iyo dhammaan ehelka iyo qoyska baa la yidhi waxaay hambaliyo kal iyo laaba oo dhalashoa u dirayaan aabe cabdiraxmaan maxamuud cabdulaahi wuxuu ku magac dheeryahay babeto iyo marwadiisa hooyo xamdi shukri cali waa xamdi shukri cali oo taariikhdu markay ahayd sideeddii bishan labi tobnaad ee sanadka laba kun iyo labaatan wiil ugu dhashay dalka ethoobiya gaar ahaan baa la yidhi magaalada jigjiga ee xarunta gobolka soomaali galbeed bay yidhaahdeen wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed cabdiraxmaan maxamed waxaan leenaha bay yidhahdeen maxamed soo barbaaro noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo waalidkiis iyo diintiisaba anfaca annaguna waxaanu leenahay aamiin hambaliyo aroos oo farxad leh ayaa lagu bilaabay ee dhambaalka aan gacanta ku haya caasha waxaana diraya ee, dad dad badan oo aad taqaana ayaan halkan ka- uga jeedaa caasha aan ku bilaabo maxamed bashir cabdiraxmaan jamaal axmed cusmaan jacfar kuukaay maxamuud mascade falastiin axmed iimaan annaha iga reebay nuur xasan nuur een, zaynab abuukar maxamed iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ibraahim xasan daandurey ayehe waa lasoo gala caasha caashe ibraahim aadan caashe cuud saare cabdi axmed iyo dhammaan shaqaalaha ee salaama bank ayaa iyagana warqadani ku jira waa sh- ee salaama bank ee magaalada muqdisho iyo waxaa la yidhi shaqaalaha beerta dalxiiska ee daarusalaam waxay hambaliyo u dirayaan baa la yidhi labada iscalmatay he ee kalkacalna wadaagtay waa cabdinuur maxamed kadiye iyo bahjo cali maxamed cabdinuur waa sidaan hore usoo sheegnay wariyihii saaxiibkeen ahaa iyo bahjo cali maxamed oo saddexdii bishan december sanadkan labada kun iyo labaatanka uu arooskoodu ka dhacay een, xaafadda daarusalaam aan leenahay een, cabdinuur iyo bahja noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin waa tahay waxaan leenahay isku waara bahja iyo cabdinuur maxamed kadiyo wiilii caano gabrii caanana waan ugu duceyneynaa dhinacii heesaha gaar ahaan heestii aan kusoo xir lahayn barnaamijkaan nuura soo gaarno heesta ugu dambeysa dhegeystayaasha aad u haysid heesta ugu dambeysa caasha ee aan barnaamijka kusoo khatimi doono waa heestii hallow iyo fanaanka axmedey abubakar alcamaari idayaanan dhegeystayaasha uga tegaynaa dabcan barnaamijkan hambalyada iyo heesaha ku xiran intaan toddobaadka dambe kulmayno waa nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
waa hadiyataystwe halnayuku dhaafine waa hadiyataystwe halnayuku dhaafine hagaag hagaag hagaag ma u maqlaysaa hallo hallo hallo hallo hamhambay baxayso hoos baad u hadasho hamham bay baxayso hoos baad u hadasho mahoyga mahoyga mahoyga la jooga Wuu noy daraada gurdadii gagoye unoy darada gurdadii gagoye waxaan ibaanayaa weli halkii aan ku kulaniyo waxaan ibaanayaa weli halkii aan ku kulaniyo hasaawaheli habeenkii habeenkii habeenkii isniinte hallo hallo hallo hallo hadimooday awga hay kacay markii aan hadimooday awga hay kacay markii aan ishalee ishalee ishaleeli wayne hamigiyo kalkacalkii heer sadhuu iga gaadhe hamigiyo kalkacalkii heersadhuu iga gaadhe adna hawlaheeni weli ma tirgelinine adna hawlaheeni weli ma tirgelinine waynu kala habawne sidee lays sidee lays sidee laysu heleyaa halo halo